jirkeeda quraarkiiba haddana quraarkiiba haddana lagu celinayo marka hore quraarka meesha af af jimacan oo tuman oo mindiil lagu caadiyey oo mid isagan weel isagan isagan waxayna la xorjinta yaa qarkiisii la hagaajinaya oo korkii laga hagaajinaya mindiil lagu caadinaya oo qarkii hooseba la hagaajinaya marka hadduu doono ninkaas qoriga dhan laga baxayaa halkii lacildaga wax lagu jiranaya quraarkiina la baxayaa iyo wax ka hor markuu meel durujadu hoosaasa kala ka sameeyo oo u sameeyo u daweeyo iyo codadadii marka la baxayaa codadadaas ilaa ka soowaday uu gelaysa hadlowna xaadisada ay u geli karto gudinta quraarka ay geliyo qoraya waa ku sugan waxa lagu rabo marka dambe xalloosataa loo sameeyo saleegiisa waxlaha loogu qasimirin mareysiyo taasa halkaasoo kale ka fadhisaa xalloosatada marka intii qarka loogu hagaajinayo iyo xalloosatadaasa u dambayn xaalxaal baa lagaa lagu xaalxaalay oo xaalxaal baa lagaa dhamaa qoraalkii war waa loo xaalxaalayaa buu odhanayaa oo mindiilkana saasa ku odhanaya meeshii ku yeerjinaan xalloosatadana waa ku xalloosateynaya oo waa ku filaya markaasaa asal la gelinaya asalkaa marka la geliyo yaa cole lagu maaraya inta la joogiyo waa tahay cabdidaga weyne wuxuu taataabtay qoraalkii qayb ka mida gaar ahaan magacyada wax lagaga qabto weelka la qoraayo nooc kastaba ha ahaadeen saas awgeed halkan waxaa iga muuqda salaad oo isagana aan filaayo inuu qayb ku dari doono bal salaadow adiguna wixii la dhaafay ee ka dhiman weelkaas qoridii iyo waxa lagu gooyada wixii aada ku dari lahayd tafadal
mahadsan waxaad ibraahim horta geedaha sida cabdi u sheegay biraha lagu geeyo horta dhirkan waxaa jira geed la yidhaahdo dame tigib yidhaahdo waana isku asagi midna masaari yidhaahdo waa isku mid waana labadaa magacna waa la yidhahda tigibna waa la yidhaahdaa masaarna waa la yidhaahdaa waa waa jiraa waa lagu gooyaa geedaha gudin waa taqaaneen kulliga waa wada naqaano waa lagu geeyaa ha yeesho geedka qoridiisii marka ay tahay middi marka ugu horeysa horta waxaa lagu taa bahal gudin yar oo la yidhaha geeda qor oo afkiisaa u tirbacan yahay oo soo godan yaa yaa yaa lagu qora yaa lagu qoraa marka lagu qorahayo marka labata saddex kale yaa raacda saddexdaas mid waa midaas markaa la colodhana waa la yidhaahdaa xalleefatana waa la yidhahda saasay usoo godan tahay midigeed dhaarahay leedahay oo dheer bay leedahay oo dheer oo eg saaseeday leedahay midna daab daaban bay leedahay labadoodana midna markii weerku dhow yahay oo weerku ilaa diriisa waa sii dheeraanaya dhow yahaa lagu qoraa midna markii weelku fogaado ayaa lagu qoraa marka waxaa jira geed kaleo sibiili la yidhaahdo oo isagu waa teesan yahay afkiisana saas iisan waxuuna waana goynayaa waa geedka geedka dhasina ul sabiili baa la yidhahdaa wuxuu wataa bir waa bir intaa leedahay ku dheer ulkaas oo kale ay ku daarantahay marka saasaa lagu yidhahdaa geedka rimiiq baa lagu siinayaa isagaa sinaayo kaasaa sina oo saasaa lagu siinayaa oo isaga saasaa loogu hayo haddii dhulka dhan kuusoo wada kelinaana ma nagaa in yani intaan anagu ka arkaan idiin sheegahaya marka saasoo isagana laga sii waayo guri geedka dhan buu saxaa oo waxa dhan oo wax saxaa waa midkaas oo labadaan iyo waxay gooyaan geedkay soo gooyaan maana geedka wax saxa oo muxuu ahaa markaas marka ka dhigaa waa midkaas taasna intaasaan ka arkaan geedaha marka geedkaydii mid kale oo geed kale oo hadda annaga markii hore anagu dhammaan jirinoo marka af adnadeedi marka lagu yidhaahdo saas oo isagana la shaqeeyo isagana waa lagu geeyaa geedka baraha oo dhan oo dhirka badan waa lagu geeyaa bal hadda intaasaan ka baranhayaayo ha bal
waa tahay weli hawshii way noo socotaa qaybaanu maray hase ahaatee waxaa la yidhi haddaan la foogfogin rag baan helin bal waxaan yeelaynaa waxyaabaha ka dhiman waxa aanu soo sheegnay maxaa yeelay soomaalida waxay tahdaa hadal ninkii dariyena ma wada odhan ninkii yareeyena kama wada tegin iyadoo sidaas ay tahay bal waxa ka dhiman intaas aynu soo marray shiikh abooki yaan iminka u gudbinaya oo isaguna caanku ah dhirtaas iyada ah ama qoraalka haddii ilaahay yidhaahdo xaaji abooki tafadal waad mahadsantahay soqobraale aad soqobraale aniga in yarba inaan ku kordhiyi rabaa dad badan baa wax soo sheegay aniga waxaan rabaa intii aan yani aan ku kordhiyo inaan meesha ka caddeeyo aan ku sheego waxaan meesha ku sheegaa kan geeda qor kan da'deesiga oo geeda lagu qoro mid waxaa la yidhaha haddii lageed la soo gooyo waa alkacaam horta mashaar baa lagu soo gooya markii la keeno waxaa lagu adeegsadaa lagu qoraa waxaa la yidhaha yani qoromo qoromo qoromo qoromo waa geed saas u dheer oo saas u qaloo un oo haddana afka bir yar lagu suraayo aa geedkaas lagu lagu dukeyna geedkii oo la- la dule- lagu duleeliyaa qoromo aan yidha- waxaa la yidhahdaa taas baa lagu duleeliyaa qoromidaas markii la dhameeyo waxaa la yidhaha hadda waxaa jirta mindi oo qaloocan oo lagu hoodhooliyo oo l- oo oo oo lagu lagu ha- lagu xanjeero lagu lagu hoodhooliyo markaas waxa kale waxa waxa kale oo oo lagu lagu lagu lagu sameeyo oo jirto mindigaas haddii oo lagu hoodhooliyo kan kale waa la yidhaha sooko sookada waa tii hadda ee, salaad ama u sheegay ku- waa- waa ku bedelan tahay ee, sidii loo yaqaan haga unaqaan sooko waa lagu hoose markii qoramada ka dambe lagu dhamay sookadaas baa lagu jira sookadaas haddana waa lagu sisimaa lagu simaa lagu sigaa waa kaxaysa sooko sookadaas marka sookadaas iyo masjid yarbaa geedkiiba soo baxayaan lamadaas oo ugu dambeeynayaan aa geedkii lagu qoraa si kasta ha yaraada ha weynaado markii oo musaafir lagu soo gooyo qoromadaas geedka lagu duleeliyo sookadaas laga roodiya midida qoloan baa lagu isticmaali xataabiya lagu xataabiya aad iyo aad baa yani ee, geedka ha yaraado ha weynaado wax la duleeliyaayo mase waxa la qoraayo oo la adeegsiyo sidaas baa adiga ee, la yidhaahdaa waxaa kala kuu soo hori ee, la adeegsido geed la yidhaahdo oo mindi ee, bir lagu soo biri oo lagu fadhiisto gambarkii loogu fadhiisto isaana dhinaca loogu fadhiistaa dhinacana ee, minda bir baa lagu sameeya marka geedkaas nooc kastaa lagu adeegsi karaa waxaa la yidhaahdaa qumboqore qumboqore isaana lagu fadhiistay biraa ku siiran markaas baa la adeegsadaa geedihii hataa waa waa lagu xaabiyi karaa yani geedihii lasoo qoray waa lagu dhamaystiri karaa isoo lagu fadhiyo qaarna waa lagu shaqaysi karaa ee, qumbaha waa lagu yani waa dhexdiisa waxa ku jira yani waa lagu waa lagu qoraa qumboqoraa bal yiraa ee, wax badan baa lagu adeegsan karaa kaas isuna waa ee, wax la adeegsado wax qoraalka ku dhig ah marka ee, waa ay ka ka fara badan yihiin mindiyaar yar yar ah oo kala jaarjaar ah ayaa jiraan weelalka yar yar markii intaan lasoo lama weelalka yar yar ah mindi oo yaar oo oo mid qaloocan mid iska toosan laakiin oo daa kuligooda daab bay leeyihin markaasa ee, lagu xaadxaadiya weelalka yar yar mindiyaal waxay u leeyihin yar yar oo yani oo qaloocan oo misi toosan baa u leeyihin weelal yar yar oo lagu sameeyo oo oo lagu xaadiyo lagu qoro lagu qoro Ee, qoraalka geedaha wax la adeegsado intii hadda aan xusuusnay waa intaan ayaan ayaan ku joojinaa balsoqobraalo haddana dib baa iskusoo noqon doona waxay lasoo xasuusto raggii kale dhiman waa waxay ku sheegi doonaan soo sheegaano waa ay mahadsan tahay waa tahay aniga oo qaybiya ah ereyadana caashaan bal in yar baan ku darayaa laba erey qulaha oo xagga bidka ku saabsan anigu marka ugu horeysaa dhirtu way kala adag tahay sidii horeba loo sheegay oo midna waa dhir jilicsan midna waa dhir adag saas awgeed baa birta ruuxeeda loo doonaayo waxaa la yidhahdaa bir xaar iyo bir lab ta waxgoynaysa ee geedka adag loo doontaa waa birlab wixii geed jilicsan oo ahna birxaadkuna way goysaa birlabkuna way goysaa laakiin geedka maacida la yidhaahdo maaci ee biiqida ka samaysan ee birtu ka soo goodo waxaa gooya waa birlab birlabkuna weliba soomaalidu waxay tahdaa waa birta soofaha laga sameeya birta soofaha laga sameeyo ayaa birlab la yidhaahdaa taasaa badiba gudinta ama dadka u dootaa xitaa soo reega marka la samaysanayo midna markaad wax ku goynayso oo lafaa xitaa ku jabanayso way soo laabantaha way soo dubantaha midna way iska sidaydiin marka intaasun baan ku dari lahaa inay birta u kala baxdo birxaar iyo birlab bal iyadoo sidaas ay tahay bal ciisow adiguna wixii aad ku dari lahayd oo ila inkastoo reer magaalo aad tahay misna aad ahdilan maayo ee ee halmaan hadal kuma jiraa la yidhaahdaa waa erayaynu xusuusanayna wax qoraalama aynu hayno markaa bal awe sidaas bal wixii aad ku dari lahayd dirlabkaas iyo dirxaadkaas iyo dhirta maacida ah iyo dhirta hadhilan maayo ee jilicsan ee geedruwaxa la yidhaahdo oo hadhilan maayo ama ay gowraladu ka mid tahay ama tabagu ka mid yahay ama hadhilan xagadku ka mid yahay kuwaasu asan geed weliba bir weliba way jeesaa laakiin kamaacid ah bal kuwa loo dooro iyo wixii aanu ilowsanahayba bal xoogaa yaraha inoo ka taabo
anigu waxaan ku dara ma hayo waxaan u qabtay laakiin maadaama magaceyga lagu soo qaaday meesha lagaa maarmaanay had erayaan layaa meesha inuu ku jiro idinka ayaan su-aal dadaal idinkugu celinayaa oo waxaan idin weydiinayaa erayadii aanu adeegsanay meeshaan hadda markii la hadlayay ayaa erey micnihiisu aanay ii caddayn inkastoo aan mala awaal ahaan aanu gartay waa ereyga coldhig marka aad tiraadeen weelka ayaa la coldayaa maxaa loola jeedaa ereyga coldhig in lagu taqaana dadka qoraya waxaan filayaa soomaaliga heerka aan ka joogo inaanay dhaafsiisnayn marka in loo loo sii caddeeyaa
waa tahay ereyga colgidda ah inkastoo anigu aan garanayo ka jawaabi maayo hase ahaatee bal cabdidhega weyne yaa inoo keena inkastaynu aashaan ee hadhowta wax kaga dari doono bal cabdi hortaan ku celiyo
waxaa weeye kumbiro culidda waxaa weeye waa la colday waana la xorday culid waa la colday waa colday yahay iyo waa la colday waa la damiyey gudihiba loo colday oo coladaa la yidhahaa taa iyo xorada labadaba waa la yidhaha gudinta ah marka geedkan waxle waa la xorday iyo waa la colday way siiro waa lagu isticmaalaa meesha muslimiin xorada iyo colida iyo xorada iyo coli colada way siiro xorada iyo colada way siiro waa waa bir waa gudinta gudaha lagaga qoraa gudaha wax lagu subanayo lagaga qoraa waa la coldhay waa guda udaloolin waa oo korka male korxaad baa la yidhaha marka marka korqaad baa la yidhaha ama korxaad baa la yidhaha waa laga xaadinaya korka ama korqaadna waa la yidhaha aa xaadxaadin saagna waa la yidhaha marka aan weli qoraalkii u buuran yahay dhaweyn waxaa la yidhaha gudahii iskalayay kuwaa ka roon oo taa u daaban oo daab gaaban leh oo mid qoraalkii isku sito iyada waa lagu taagaalid baa ladhahaayo taas waa yaryaraynaysa markan qoraarka lagu qorayo waa marka ay yaryaraysaa taa taag ee gudintaas wariitaag midnin baa lagu diidaya wuxuu cunayaa waxoogaa yaqaano horta wariita adariisa intaa weeye dhanka intaa haddaan ciisa kuusii muutiyo horta geed kasta oo la qoraayo nooc kastaba markaas weji kastaba ha lahaadee habkii loo rabay ayaa loo qoraa salkiisa iyo afkiisa iyo dhexdhexaadiisa iyo habkii loo rabay loo wareegsiya loona hagaajiya markaas holodho inagoo markaa ku noqonayno horta asalkeedu waa bir gudin ka samaysan
laakiin ka qaab duwan oo kana daabgaaban kana afdheer oo sida gudunta uma afballaadna laakiin maxaa loola danleeyahay inay weelkaas la qoraayo afka u weynayso hoosta waxa ku jirana ay ka qorto oo ay dalooliso macnaha loola jeedaa xolodho waa taas ee waa tahay bal qaybtaas ee quraar qorku halkaa haynoo joogo waxaynu u gudbi doonaa wixii daaba nooc kastaba ha ahaadee ama wixii sameeya daab markaan leeyahay waxaa weeye waxaa jira kuwo waraamada xaggooda ka yimaada oo sameeya la yidhaahdo wixii daaba nooc kastaba ha noco ama beer ha loo adeegsado ama xaraga ha loo adeegsado ama dulid ha loo adeegsado ama tumid ha loo adeegsado wixii daab la yidhaahdo nooc kastaba haw kala baxeene ayaynu ka hadlaynaa beertuna waynoo ku xigtaa xitaa waynoo ku jirtaa markaas bal iminka waxaan u gudbinayaa inuu waxaynoo ka taasaabto cabdidhaga weyn khibrada mahadsan daabku waa fara badan ha fara badnaadeen mid waxaa ee xoolo dhaqatada daababka qoraalkan ninkan qoraal qorahee wuxuu ku jiraa xoolo dhaqatada midna waxaa la tumaallada daababka oo tumaallada iyaga looguma mudaca iyo mindida iyo udaaga iyo karotaraha iyo haddii dayda kadelayo waxaasoo dhan tumaalkaa iska lahoo daabkooda xora oo markuu tumayuu daabaa oo waa daab midna waxaa iska leh reerbaadiyaha oo xitaa ninkan quraar quraar qoraheyna waa ku jira ka reer baadiye wuxuu leeyahay idmaha iyo warmaha iyo murti baal murtiska ee aynu garanayno gudinta iyo warmaha iyo murtiska daab wixii wax lagu daabo horta samay waxaa isaga murti iyo waran iyo kale daab daabna waxa iskale wixii wax lagu goynayo ama mindi ha noqoto ama gudin ha noqoto ama masaar ha noqoto ama jidib ha noqoto wixii wax lagu goynayo ee lagu goynayaa waa daab wixii wax lagu dilayaana waa murkaa iyo warankaasa waa sanay sanayda iyada la yidhaha oo waxaa la yidhahaa sanay marka kuwa wax lagu dilo daabkoodu ma aha bir lagama qoro geeriga bilaawa daabkiisa bir lagama qoro bir lagama qoro ee waxaa weeye geed iyo hadduu dayga kaga leeyahay wax yuu u badan yahay geed iyo yuu u badan yahay maara iyo waxaas u badan yahay geerida weeye waxaa weheliya bul bul baa weheliya aynu inagu naqaan oo dhowra cinadooda mid jiidana ah mid madax ballaadan oo kii raggii hore madaxa lagu jilin jiraya ee ninkii maalinta daraawiista la jilay kootin madaxa lagu jiliyey marsaala la yaqaa min ilig daabka daab jilin iyo daab quraareedka iyo daab mindiyeed iyo daab kabasale iyo daab mudax iyo daab midaa agtaasoo daabaa jira waa tahay horta daababku way fara badan yihiinay dibnakan laba nin baa diriro markaasaa nin laga adkaado markaasaa waxaa la yidhi war maxaad ninka isaga celin weyday war ninka wax qalaba waxaanu siganay buu yidhi toori laakiin toorreda daabkeedii ninkaanu dunidan lahay sidi marka daabka markaynu idhaahno waa magacgii laakiin wasiyo fara badan ayuu leeyahay laakiin maxaa mid walba ku magacaaban yahay baa la doonayaa in la yidhaahdo oo saa loo kala caddeeyo bal iminkana waxaan u gudbinayaa salaad bal salaadow adiguna intii baab uu ka koobmo iyo magacyadiisa noo kala cadday siday u ka- wax ka duwan hadday jiraan saa dhagawana ku hadlo
من mahadsan in laga gelin ma soo ma ahan Ah, baabka wallaahi baab un kor inaan uga aqaan ma ahan baabka yaambadu waa gaab baabka masaartuna waa gaab baabka gudintuna waa gaab oo waa kala miciyeysan yihiin waa kala duduwan yihiin baabka masaarku waa geed inta la gooyey oo madax buuran loo yeelay ee markaa dhexda laga dareysay la dhex geliyo weeye yaa Mm. Mm. baab baab baab kaasaan baab baab baan u aqaan magac kale oo gaar ah oo aan u aqaan ma jiro
Eh, waa eh, waynu weli sii wadaynaa daababkii daababka saynu ogsannahay qaarna waxaa laga qoraa dhir oo waa daab nooc kastaba hawdu wax u kala duwanaadeen sumadooda ha kala duwanaatee laakiin waa daab oo waa geed baa laga soo geliya midna bir baa laga sameeya oo ta birta laga sameeya waxaa ka mida midmisil soorayga iyo amleydiyo wixii la mid ah bilaawaha wixii la mid ah waxaa laga sameeyaa bir iyo geed geedkaasoo la yidhaahdo badiba loo badiyo la yidhaahdo waxaa weeye geedka ee, muxuu ahaa ee, lo-da yaa la dubaa marka la dubaaba la qarqooraa googoos baa lagaga dhigaa qurux baa lagaga dhigaa haa ee, muxuu ahaa caarada dheer ee daabka la haystana waa ta quruxda loogu yeelaado waa bir ta isku haysaana waa bir daab baa haddaba la yidhaahda markaas bal ee iyadoo sidaas ay tahay idina aad taataabateen bal xaaji abookana wuxuu inoo ku dari lahaa daab waa daabe hadduu macno kale inoo raacinayo ahlan wasahlan
waayahay obraada waa mahadsan tahay Eh, maanta waxaan ku darweynayaa eh, daab daabkii waa horta waa kadaab Eh, si kastaba ahaadee raggii hortay baa soo sheegay walaa waxaan mara inaan wax ku- ku- ku- wax ku bedelin ma jiraan daab ha ahaada laakiin shaar-shaar sooska da- daabka mid shooko kan lagu daabo waa daab shookiga qoramaha qoramo kan lagu daabo waa waa waa daab waa daab Eh, wax wax yani eh, la soo mar raggi baa soo mareen waxay oo oo waa isku daab wax yaanba lagu daabo waa isku daab Eh, waa waxa waxa kulli waa waxa waxa laga daabo ee intii raggii horta soo sheegay bayaan ku raacsanahay ama mindiya ha noqdeen intaasaa ku raacsanahay wax bedbedelin aan ka bixi karo ma jiro waa intaanu soo marin bayaan sii adkaynayaa ee raggii horta soo mareen daab middiga jir ha ahaado ee yaanba ku soo bilaaw musaar ku soo bilaaw waa daab waa ku daab waxa uu bedelin ma jiro waa ka qubraale intaanaan ka joojiye waa
waad mahadsan tahay waa tahay bal iminkana innagoo ka soo gudugnay howlo qaarkood oo magacyo ah bal magacyada soomaaligu siday u taqaanaa waa fara badan yihiin bal iminka waxaynu geli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo wixii la yidhaahdo samayo samayda samayada ah ama ha ku jirto wax qalab ah ama mid lagu xaragooda ha ahaate eh samayada wixii la yidhaahdo way fara badan yihiin ilaa hoos ilaa kor bal salaadow adigu intaad ka xusuusan tahay wax nooga taataabo
mahadsan xaajib ibrahim horta marka ugu horeysa waxoo dhami kulli kor waa ka ul ushii samayo markaas waa intii ama lagu xaragoodo ama biri biri ha ku jidho oo shay biri ha ku jiro jifo mid baa jifo la geliyaa mid baa geed kati la yidhaahdo la geliyaa oo geedka geedka laba qola laba cayn baa loo yaqaan taraawil waa loo yaqaan katina waa loo yaqaan mirkiskad baa u yaqaan geed kaas kaliyaha dhowr cayn oo iyada la geliyo ushaas lagu xaragooda ku jira yaa loo yaqaan mar gab- gabdhuhu waa qaataan ragguna waa qaataan waa bir dhuuban oo afka intaasoo kale ushuna waa ul quruxsan oo dhuuban marka waxaa la yidhaahdaa sameeyo waa la yidhahdaa laakiin birtii yaa magacyo badan loo bixiyaayo waxaa la yidhaahdaa kati ee, taraawil ee, baa la yidhaahdaa marka warmihii marka la gelinhayo haddana iyaguna waa samayadii weeye samayadii waranka weeye marka samayadii warankii yaa iyadiina laba usii kala baxaysa midi waranka weyn oo kaalka la yidhaahdo yaa lagu qaataa midna hootada weeye oo waa kala duwan yihiin waa kala yidhihiin hootada waa midkeeda yaa lagu qaataa hootadii haddana laba iyadoo ah yaa haddana labadeedii sii kala duwan yihiin hooto dhagoodayda waa gaarkeedu hootadan kale oo hooto ballaadana midkaana waa iyadana waa gaar oo labadaas iyagana saas ayaa loo kala duwaa taasi waa samayada waxaa jira ul kale oo samayo ah oo lagu xaraboodo oo wanaagsan oo rabbu iska qaato ayaa jira oo geelaa lagu kaxeeyaa oodaa lagu kaxeeyaa wax walbaa lagu kaxeeyaa xataa dhulka markay roobka tahay waa lagu sikaabsaa oo waa lagu nidaa oo dhulkaa lagu sikaabsaa saasina waa jiraa beri waxaa jira marka ula kale oo iyaguna isla ushiiya oo ka gaara bud baa la yidhahdaa mid waa madax buuran yahay mid waxaa la yidhahdaa dhamas oo waa la xardhaayo waa la jecelyo dhamas baa la yidhaahdaayo ninkay ku dhacdaana madax buuran oo intaasoo kale madax buuran oo intaasoo kale ahay leedahay gadaalla waa ka xardhantaha meesha madaxa dabadiisaana waa ka xardhantahay oo taas dhamas baa la yidhaahdaa midna bur baa la yidhaahdaa waa ka yadhahay oo qaalib waxaa qaata raggaa qaata dad kale ma qaato raggaa qaata bud iyo dhamas labadaasaan kolle anigu u garanhayaa iyaguna waa jiraan waa jira waa jira bal haddee intaasaan ka garanaya haa geela haa geela geela marka ulaha lagu kaxeeyo ama caruurta yarkaaba lagu dhisto dhowr magac baa dadku u yaqaan mid waxay yidhahdaan waa xanjafinaynaa carruurta oo carruurtaa lagu dhistaayo oo xanjaf waa yidhahdaan karbi waa la yidhaahdaa ee xanjaf waa la yidhaahdaa karbi waa la yidhaahdaa bangad waa la yidhaahdaa dhowrkaas magac oo waxna geela lagu kaxeeyo waxna ilmaha yaryar baa lagu oo lagu dhisto wax muxuu ahaa isla dhange ee karbi bangad maxay ahayd xanjaf intaas saddexaas waa loo yaqaan oo ciidankaasna waa loo yaqaan ya Mm, wajaan waa arrintaa wajaan waa loo yaqaan bal haddee xaaji ibraahim
Eh, waad mahadsan tahay kalaad horta ereyadaas oo dhammi waxa weeye ereyo af soomaali ah hase ahaatee gobollada markaynu eegno waxaad moodaa inay ku kala duwan yihiin ereyada caynkaasa midmatali eh, wasaantaa xaggeeda la yidhaahdo dadbaaba wax kale u yaqaana meeshtan laga yidhahdo jidhaanta laga yidhahdo maarka wa- ama jaanba laga yidhahdo wasaan iyaa laga yidhahdaa dadka dhulka qaarkiisa waxaa jirta marka eh, terged meesha laga yihahdo terged tergeda iyaduna waa isla waa isla mid terged iyo tergi حول حول حوري حورka la dhac waa fardida la dhac waa xanjafta la dhac ereyadiiba goboladiibaa kala duwaaye yaa kala duwaaye waa kow dhengad dhengadu badiba waxay u badan tahay hasha dhengadeed magaraysa inay ka dhengadeen cashaan iyaduna waxa weeye waxa dheega lagala dhacayo cashaan oo naleeyahay ha ku qumo markaas ereyadaasu saasay calashaan ma garanaysaa u badan yihiin waa wixii ka soo bilowda ul dargad xanjaf xawl sarwaan haddana magacyadaasu ma garanaysaa waxaa jirta caashaan kuwa kale oo ma garanaysaa iyaguna fara badan aan hadda loosanahay bal cabdina aynu ugu jimcayno waxaa weeye khudraa mahadkeli horta jimcadu waana isku dhow yihiin waana kala meel meel horta sirgad sirgada saatira sirgad baan waana ogeela waxaan waana markaan u heesayno subay sararaha sirgadayda iyo sheerkaaxadi waa tan maana taas mangad sirgad bay maana mangadna waxaa la yidhaahaa waa jitaaye mangadna waa jitaaye waa tadmiida ama madaxyada ka goyn jirtay oo xoolaha lagu qaxeeya ulla waa la yidhaahaa ul iyo dhanged iyo sarged iyo xaw iyo xoordhuuf egtaas wasno oo bug iyo sama iyo midna ma gasha waa xoolaha lagaga shaqeeya egtaan sabadu xoordhuuf haa waa ul dheero dheer sarged xoordhuuf baa la yidhaahaa waa aniga waa aniga faqaduraala iyo abtayada ana aqaan waa dheer tahay sargadna waa mido waa taaso waa subay taradaha sargadaydiiyo sheerikaaxa dhangadi waa la mid ul waa la mid oo amba dhuubtaye amba dhuubtee dhex yarooraya dhangaday dheri yaanu odhan intaan markaanu xanuujinayna marka gudna ma aha qaarna ma aha wax kalena intaas dhangaday ka dhaxaysa waa dhangadaa yare ulka ah ulaha ah ulbaa ugu magac dheere ula ulbay korka ulbay ka wadataa guud ahaan ul weeyi ee inta kale waa faraqyo ulkaa ka baxay samayna waa taqaaniinoo samay weeyi oo waa murk iyo waran wixii ku jira waa kii geed dhabi la yidhaahna inagu u gaadanaa laakiin ninku ku hesayni sidiisa naga dhabeeyaad oo taagi cadmeed qoray gabadha markuu ammaananayo kisahaaga lala yaab waa kii ku lahaa dhabigaasa u samayn wanaag ulahana qaar waa ul dilaal oo nimanka dilaalaa badiba samaysto oo waa usha madaxa buuran oo ul dilaal baa layahay kursina waaba u sameeyaan hadday yeelaan kursina waa ku qaataanoo kursimada yeelahe ay kursimada ka gooyeen oo ul dilaal balada waa sa isku daktaa waa ul magaalo oo ul dilaal baa layahay qaarna way si qaar weyno iyana layska qaato oo iyana nabar loos midoobay dhaxaysa dhulka roon baa la yidhaha iyada oo ushi caadiga ahaydna ma aha qaarkii weynaydna ma aho iyana dhulka roon baa la yidhaha waa meel dhahay oo dhulka roon baa la yidhaha tan uu leeyahay salaad qowna waa dhama dhamasna waa la yidhahaa qaarna waa la yidhaha rimidigu dhamasku yidhaha qaarna waa yidhahaa ulbilaashaasna waa qaar oo waa qaar iyana oo qaarahay ku jirtaa iyana qaartay ka mid tahay kow maxaa soo raaca bud baa soo raaca budkaasi wuxuu leeyahay bud fadhi leh iyo budaan fadhi lahayn oo qardhaas leh qardhaas loo yeelo horta budoo dhan qardhaas buu leeyahay qardhaas baa noonaayo halka madaxa ka dambaysa ee isagiyo ushu iska galaan ila madax iyo ul burburkii kala leeyahay halkaasaa qardhaas looga sameeya ama hal la xardhoomayaan la xardhigo madaxiina ama siibana laga dhigaa oo waa la murmura oo siibana laga dhigaa loo qurxiya ama fadhi baa loo yeelay waxa la bur fadhi leh oo burkuna waa tahay dhirta lagu qorsanaa waa dhirtaa godka cadaadda dhirtaa weeye cayncaynka oo dhirtaa adagee bilka noqonaysaa laga dhigta bilcilka geed bil badan baa laga qoraa laakiin jabka iyo cadaada iyo quraca iyo waxaasaa ugu galoolka iyo waa laga wada qoraa marka bal hadda wax kalena aanu xusuustay anigu wax ma qortee waa tahay waad maasantay cabdi Ah, ah. bal ee bal ee waxaynu un gallay waxaynu gallay samayadii waynu gallay samay waynu gallay laakiin laba qaybood laba eradaana weli ka maqlin raggeeni Ee, bal labada waa idin xusuusinaya anigu hadda magacooda sheegi maayo laakiin waa xusuusna mid waxaa weeye ta lagu xaragoodo ee badiba laga sameeyo xididada xididada dhirta igotal galoolka iyo markay saas u baxaan baa inta la digo markaas oo weliba lagu maro maydhax lagu maro way qurux yeelataaba markaasaa lagu xaroodo afkaa laga soo laabaa midna waxaa weeye aa ul marayalaha baa lagu xariixa haa lagu walmalooya haa maydhaxdaa lagu maraa haa markaasay goortaa la digo oo iyo qurux badan badmadabo midabale iyo noqonaysa haa qay- qaysaraan baa taa la yihahda waxaa jirtaa ul iyaduna walwal la yihahdo oo aan belina ku jirin ee, la- labada af ka fiiqan oo sidii gantaa ahaan lagu qorto intaas ka meel la dhigto ama meel dhagax la dhigto meel birna male waxbana male warwar baa la yihahdaado waa lagu dhugma bartaa oo warwar baa la yihahda waa samay iyaduna waa samay gooniya iyaduna Ee, dhirtaa lagu xaragoodaa way fara badan yihiin oo maxaa yeelay didmitan markaynu intaas ka soo qaadno inagu tilmaanun baynu ka rabnaaye maxaa geli kara misna weeye maxaa sameeyo geli kara Haa, haa. maxaa yeelay fallaada ruuxeedu waa ta gamuunka la yihahdaa oo daad bay iyada ruuxeedu leedahay oo iyada labada gantood iyo dhexdhexaadiyoo samaydiyo kale ah way iyada leh waaku afkiina waxaa kaga jirta fallaadhi baa kaga jirta haa jir baa kaga jirta marka ee way fara badan yihiinay wayna fara badan yihiinay bal iyadoo saasa ee bal xaaji abookana wuxuu intaa ku dari karo aynu ugu danayn
waad mahadsantahay xaaji soqobraale horta ee, raggii baa soo dhameeyay oo dhan soo kooba kowdha iyadoo ee, waxaa ku kordhinaya aniga ulaha waa guud ahaan loo yaqaan ulo ulihii baa ka kala baxayaan jeerjeer ulo yaryar ulo waaweyn iyo dhowr magac magac marka ee, us- ul waa horta waa mid waa kuweli wax arankooda waa kii soo- ragga hadda soo sheegayo waxay soo sheegay adhow wax kuma naqahayeen baakoor baakooranka yani n n gaarsaar baa yihiin ee, waa ragga qaato waa lagu xarakooda waa lagu shoobaa baakoor ee, baakoorta waa kalena moono baakoor afkeeda oo oo sambatooro oo saas oo oo afkeeda iyo baakoor aada u qaloocan baakoorta haddana waa ee, geedaha lagu sameeyana waa kale saarsaar waa kala fiican yihiin baakoor waa lagu sameeya oto la la laabayso hadda raggi qaadkiisa sanaada waxaas waa jirta oo aada u fiican iyo baakoor oo ee, xaraka gadan si loo aday waxa hadda saas uga taabato ka ka jabayso raggaana iska qaata waa lagu xarakoodaa baakooryaalka waa kala saarsaar ee ee, ulaha saasaa u kala baxayaan marka waas ula tan tan kale wax jiro yani ee, ulo gaagaaban furfurdu baa tii oo hadda la- oo la sheegayo kan la tuurayo fur waxaan nidhaahdaa furfurdu furfurdu xarb col haddii yani mees miskalemen ariga tuug wax xun yani dad haddii ee, cadaawi ushaas lagu dagaalin waxaa la yidhaha furfurdu waa ul gaagaaban loo fi- fadhiisto la diyaar- diyaarsado furfurdu waa lagu tuura waa la tuuraa waxaa la yidhaha waa furfurdu aa- ayaa la yidhahdaa furfurdu la yidhaha ulahaas waa waa waa gaar ay jira waa furfurdu daruur daruurkaas oo lacagta oo lagu aad loo fiicnaayo oo loo qoro ho- madaxa hoos lagu weynayo yacni xare asaga shoof ma gala garuunga Mas- dadka maseero waa qaataan garuunkaas soo weyn iyo dadka meel waardiyo meelaha gey joogaan ayay qaataan iyo dadka maseero garuunka xarasa ma galo shoof ma galo sun garuun garuunkaas hordiyaa ku weeya gadaa waa ku dhadhuubiyaa ninkii garuunkood waa lasu jiraa waa ama ninkaas tuugna ma u wataa ama nin maseero eh ama nin meel maa waardi ku haya waa la dareemaa ninkii garuunka lagu arko waa la waa dareemo galaa dareen waa la dareema garuunkaas ninkii wataa waa waa waa ninkaas waa la- waa la- waa la sii- saas baa loo fiirinaa Ba- waa sirif gaar garuun waa nin operation sirif gaar baa loo lahaa ninka garuun laakiin ninka baakoort iyo masaraanta iyo kushoo ay wato waa wallahi waa ninka raggii aan soob u wato hararoon u wato wey garuunka waa difference waa waa ku duugan yahay waa kuma darnaya garuun waa lagu waa lagu waswaasaa ninka garuunka u wato inkastoo garuunka oo kale yahay foogaa gaaban iyo mid waaweyn oo kale yahay garuun waaweyn iyo garuun gaagaaban garuun yar yarba waa jiraa oo dhalinyaro qaataan oo usu weyn oo dadka akyaarta iyo culimmada iyo baakoorta iyo iska diidaanoo garuun yar yar baa jirtaan oo xarasa amal u qaatan ee ilmaha dhalinyarada oo dareen kaa galin oo yar yar oo iska gaagaaban oo sidii midkaan buriiska ugu toogaan oo yar yar iska oo dareen kaa galin waa ku jiraa ilmaha waxay qaataan ee dhalinyarada oo yar yar gaagaaban garuunkaas waa jiraan marka ulo oo loo qaato oo waa iska jiraan yani ee, xijaab loo qaato iyo dhinacan koonfur xijaab waa ulo waana lagu shoobaa waa lagu harasoonaa waaba lagu raan saaraa waa xijaab Wa- waxaa la yidhahdaa sabciin waxaa la yidhahdaa sabciin sabciin sabciin waa todobaatin shay baa daafacaysa waa ul baa sii ul isku toosan waaye baakoor ma aha laakiin xijaab baa loo qaataa waa lagu raansaaraa dhinaca hoos naar baa lagu sameynaa korna waxaa lagu wadaa bir madow baa lagu wadnaa malmal baa lagu sameynaa waa waa waa la- laa suubnaa waa- bas ee, odaha odaha baa leedaa waa sariir baa la marinaa waa la qalanaa waa la subaa waxaa lagu wataa yacni ee, shoobna waa loo qaadaa xijaabna waa tahay raggi qaarkiis ayaa garanaa ulahaas hataa gurigaa la suubtaa xijaab gurigii la suro ee, baaharka ma soo galaayo goona iyo baahelaha ma soo galaan xasharaadka ushaas gu- guriga lagu suro waa ul isku toosan oo adag waxba mudayni laakiin dad baa rabbi gaar ka garna shoobna waa loo qaataa xaraqoona waa laa- loo qaataa ushaas waxaa la yidhaha yani waxaa lagu sameeyaa geedaa la yidhaha sabciin waa ulo waa waa lagu waa lagu eh, waa lagu shoobaa ulo ulo waa lagu waa la- shoobna waa loo qaataa xaraqo xijaabna waa loo qaataa waa ulo iska isu wato iska caadi eh dhaakoor aan ahayn waa jiraan ulahaasna waa la qaa- waa la qaataa ragga qaarkiis baa qaata waa waa jiraan marka ee, ulaha ee, sirbida yar yar waa lasoo sheegay sirbida yani ilmaha lagu lagu tumo iyo shamiiqle shamiiqliga iyo ilmaha dugsiileyda dugsiileyda waxaa loo diyaarsahaa sirbi yar yar oo shamiiq shamiiqle shamiiqle in la yidhahdo shamiiqle in la yidhahdo waxaa loo waxaa loo yeelaa shamiiqlidaas markii la yidhahdo waa yeeraysa idi markaas saasay ku baqan waxa weyn haddii dig lagu siiyo mise gacyaha lagu tu lagu doo yani wax bama laakiin saas huf shuf shuf dhahaysa saas baa ka baqan aa aa aa ku qayna caruurta lagu tumaa dukiileyda lagu lagu lagu waxaa la yidhaha shamiiq shamiiq sirbida yar yar oo shamiiq leh waa waa waa la yidhahdaa sirbidaasna waa jirtaa shamiiq Ee, taas hataa ee, canaantaas oo ilmaha lagu canaanto sirbidaas aad ba u toosaay shamiiqdaas asan waa iska waa waa oonaya shamiiqdaas iyada waa waa jiraan ulaha yar yar oo shamiiq leh xoolaha kuwa lagu raacdo een, looda ama eriga iyo laakiin waa waa ulo iska caadi ah dheer dheer laakiin dheer dheer ulahaas dheer dheer oo xoolaha lagu raaco dad baa haddana weli ku xa- ku xarba ku dagaalamo waxaa waaye dad dad- oo dadkan dhinacaana jira masalan jiidida garaga ee, dadkan xoolaha oo aad dhinacan waabo iyo sunidi waa iska- dee ulul dheer dheer dagaalka isku diyaarsan markas hataa haddii haysta adiga oo seef qabtid oo minda ay haysta ulahaas dadka haystaan warar haduu haddii haysato ulahaas ad haystaan dadkaas waa isku tawo baraan ushaas looma dhawaa karo dhaadheer waaye xoolaha ku raacdaan wula dhaadheer waaye oo fasli loo sameeyo yani laba meetir iyo nus saas oo dhaadheer waxaa dhiga ulahaas dhaadheer xoolaha ku raacdaan dagaalna waa ku diyaar waana ku dag- da- dagaalna waa ku galaayo saas baa saas markii saas kuu soo garaan saasaa loo didbaa waa markii adigu soo gado waa ku taraagina taraag baa la yidhaha taraag waa ku taraaginaya sidii gaashan oo kale waa ku taraagina saas isaada lagu taraaginaa ama seeftaada usul waa ku saasoo kugu dha usul waa kaa taraagiban laguma aadi karo lama qofood saddex qofood hal qof ma lagu aadi karo ulahaas dheer oo laba meter wax la jiraan ulo oo loo diyaarto dagaal iyo hoole jirto loo loo samaysto waxaa jiraan ulahaas waa jiraan waa dabal inta casir